anigoo washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaa boggeena v o a somalycom subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah sagaal iyo tobanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washington waa tobankii barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan kaasi waxa uu ahaa axmed shiraf falagle wasiirka warfaafinta galmudug oo ka waramaya qarax ka dhacay shalay magaalada gaalkacyo warbixin ayaanu idinkaga haynaa ilareeba garoonka abdulaahi ciise lagu dhigo arrinkaasina intaan xafladaas aysan madaxdu imaanin waa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug ayaa waxaa dhacday qarax weyn oo qof ismu idaamiyey oo isku qarxiyey saraakiishii labeenta u ahayd ama mas-uul ahayd dowladda federaalka kadib galmudug ciidamada galmudug intaba waxaana halka ku dhintay dad aad door ugu ah ama iftiin u ahaa ama dugaal u ahaa ama awood u ahaa dowladda galmudug qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a weerar la sheegay in loo geysta qaar ka mid a hay-adaha dalkan maraykanka xayiraad cusub oo la filaya in britain lagu soo rogo iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka nuur xasan nuur ayaa inoo haya
mahadsanid falastiin isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa jimcihii ku dhawaaqay heshiis awood qaybsi ah oo ay wada gaareen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay iyo kooxda gooniogoosadka ah ee koonfurta yemen heshiiskan ayay dhinacyada saxiixay ku kala qaybsadeen golaha wasiirada ee dowladda yemen dowladda uu madaxweynaha uu ka yahay cabdurabu mansuur haadi ee xarunteedu ay tahay magaalada cadan iyo kooxda gooniyogoosadka ah oo labaduba xulafo la ah isbahaysiga carbeed ee uu sacuudiga hogaamiyo ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey ku dagaalamayay gobollo ka tirsan koonfurta yemen bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne haadi ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub loo magacaabay maciin cabdulmelik kaas oo hogaamin doono golo wasiiro oo ay ku jiraan shan wasiir oo kala matalaya xisbiyada siyaasadda ee ugu weyn yemen kuwaas oo ay ka mid yihiin s t c iyo xisbiga islaax madaxweyne haadi ayaase ku guulaystay inuu ceshto wasiiradiisii muhiimka ahaa sida wasiirka gaashaaniga kan arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda iyo maaliyadda in ka badan hal milyan iyo hal boqol oo kun oo qof ayaa codadkooda ka dhiibtay inta aananba la gaarin maalinta weyn ee doorashada ku-celiska ah kuraasta sanadka ee gobolka georgiya ee dalkan maraykanka oo ay ku tartamayaan afar musharax oo ka kala socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga doorashadan ayaa lagu celiyey kadib markii musharaxiinta ku tartamaysa uu midkoodna heli waayey wax ka badan konton boqolkiiba codadka doorashadii dhacday saddexdii bishii noofembar musharaxiinta dimuqraadiga ee kale ah rafaa'il warnog iyo john osof ayaa kula tartamaya doorashada sanatarada jamhuuriga ah ee kale ah kelly lavrok iyo david berdu maalinta kama dambaysta ah ee doorashadan ayaa dhici doonta horraanta bisha soo socota ee janaayo dhegaystayaal warkii dunida waa naga inta aan ku bilownaya waxaa bandow la saaray magaalada gaalkacyo iyadoo uu socdo baaritaan lagu raadgurayo dadka ka dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo wariyaha v o e-da ee gobolka mudug cabdiwaxid macalim isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray
qaraxa oo ahaa ismiidaamin ayaa ka dhacay goob lagu hubinayay dadka iyo gaadiidka oo ka agdhoweyd garoonka kubadda cagta cabdulaahi ciise oo ku yaala daanta koofureed ee gaalkacyo waxaana goobta laga sugayey ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyne qoorqoor kuwa oo safar dhulka ah kaga soo baxay degmada cadaade ee gobolka galgaduud qaraxa oo geystay khasaare xoogan ayaa waxaa ku dhintay afar iyo toban ka mid a qaybihii ciidamada ee goobta ku sugnaa waxaana ka mid ahaa allaha u naxariistay taliyihii qaybta kow iyo labaatanaad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi xogolof qooje taliyihii guutada danab qaybta galmudug gaashaanle mukhtaar cabdi aadan abaanduulihii qaybta danab ee galmudug cabdiraxmaan mire duqii hore ee degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud yaasiin tumey iyo korneyl baaraaf wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiire falagle oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ku sugnayd garoonka cabdulaahi ciise ayaa v o a uga waramay wixii dhacay
waxaana shil weyn uu ka dhacay xaflad iyo qabanqaabad soo dhaweyn oo ra-iisul wasaaraha loo ay dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland gaalkacyo deganay si wada jira ay uga qeyb galayeen ila reeba garoonka cabdulaahi ciise lagu dhigo arrinkaasina intaan xafladaas aysan madaxdu imaanin waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug ayaa waxaa dhacday qarax weyn oo qof ismiidaamiyey oo isku qarxiyey saraakiishii labeenta u ahayd ama mas-uul ahayd dowladda federaalka ciidamada ka jira galmudug ciidamada galmudug intaba waxaana halka ku dhintay dad aada door ugu ah ama iftiin u ahaa ama dugaal u ahaa ama awood u ahaa dowladda galmudug allaha u naxariisto saraakiishii iyo ciidankii meesha ku dhintay haddaad soo aruuriseen ka dowlad galmudug ahaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca eeqaraxa maanta uu geystay sacad wasiir run ahaantii waxa weeyaan geerida dhibatay oo u badnayd ciidamada qeybahooda kala duwan ilaa afar iyo toban ruux weeyaan dhaawacuna dee waa waa number jira oo waxa weeye waa kala duwan ashyaalo kala duwan meelo duwan loogu kala loogu kala daaweynayo laakiin dadka dhintay afar iyo toban ruux dhabaano intuba waxaa kaliya naga maqanaa waxay ahayd wufuudda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo socod ka soo bilaabay cadaabo saakaanimadii oo meelo dhax ku hakaday sida kalesoo iyo badiiradii dagaala markay soo galanay waxaan laba boqol oo tallaabo aan dhammayn noo soo jiraana arrinkaana dhacay marka farxad weyn oo murugo weyn bedeshay ayaa uu ahaa joogu sanagal
suldaan cabdinaasir jaamacseed oo ka mid a salaadiyiinta galmudug ayaa bulshada galmudug uga tacsiyadeeyay geerida saraakiishii iyo ciidankii ku dhintay qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay gaalkacyo
inaa lilahi waa inaa ilahi raajicuun waxaan aad iyo aad uga xumahay saraakiishii iyo madaxdii garabtay ku dhintay gaalkacyo oo dhagarqabanyaashu ay shaqoolka u maleeyeen gacan ka xaq daran ayaa dishay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga maauga uga baryahayaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo saraakiishii iyo ciidamadii caadiga ahaa iyo dad shacaba iyo dhammaan intii waxyeelada ku gaartay oo ka dhimatay halkaas ilaahay naxariisto inta dhaawacana ilaahay u bogadhayo aad iyo aad ayaan intaas uga xumahay dadkuna sidaas ku dhammaanmayo saraakiishuna waa badan tahay shacbiguna waa badan yahay askartuna waa badan tahay shan iyo afar iyo shan la dilo na qaranka soomaaliyeed iyo nidaamkiisu dib uguma laaban doono dhagarqabayaashuna mar kasta kuma guulaysan doonaan ilaah ciidankii dalkan iyo taladiisa
inkastoo goobta ay ku sugnaayeen qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka kala tirsanayd dowladda federaalka galmudug iyo puntland haddana waxaa madasha ka maqnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maalmo ka hor gaaray dhuusamareeb balse laga sugayay goobta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii shalay ee ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo waxayna sheegeen in ay ku dileen saraakiil fara badan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington koox burcad dhinaca internetka ah oo looga shakisan yahay in ay soo dirtay dowladda ruushka ayaa jabsaday kombyuutarada qaar ka mida wasaaradaha dowladda maraykanka oo ay ku jiraan waaxda maaliyadda iyo tamarta weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee nuuciisa ah ee abid lagu soo qaado dalkan maraykanka haddaba faahfaahinta dhacdada nuur xasan nuur ayaa ka wareysay doctor ismaaciil bila xasan oo culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda metropolitan state university iyo santa mary university of minnesota waxay sameeyeen nimankan oo burcadan internetka weerar ayay ku qaadeen dhowr waaxood oo ka mid ah federal governmentiga iyo sidoo kale macnaha private companies-ka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay-ad dowladda federaalka
ha marka federal agencies-ka iyo private companies ayay weerar ku qaadeen nimankan oo burcadda internet-ka waxaana ka mid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga pentagonka d h s national institute of health iyo gaashaandhigga iyo tan caafimaadka iyo kuwa gaarka loo leeyahay ha intaasoo dhana ka mid ahaa weerarkaana wuxuu waxaa la ogaaday mar oo nimankan oo burcadka internetka ay weerar ku qaadeen shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sugta amniga internetka ee maraykan saldhigeeda uu yahay taas ayay weerar ku qaadeen markaasaa la ogaaday weerarkan ku socda qeybaha kala duwan ee dowladda maraykanka wuxuuna bilowday weerarkan march labada kun iyo labaatanka ayuu soo bilowday wax oo hadda macnaha bilowday ma aha hadda unbaa la ogaaday macluumaad badanna lama haayo waxyaabaha macluumaadka ay dadkan ay jabsadeen ama ay xadeen ilaa iyo hadda wax badan oo laga ogyahay ma laha waayahay marka doctor ismaaciil weerarkaas aad sheegtay in lagu qaaday hay-adaha dowladda federaalka maraykanka bilooyinkana socda oo mar dhow la ogaaday baaxad intee la-eg ayuu leeyahay dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa dowladda federaalka ee maraykanka yaase qaaday weerarka
weerarka baaxadiisa ilaa ay hadda lama oga laakiin waa baaxad really aad iyo aad u weyn waayo hay-ado badana arrintan ay ay saamaysay marka weli baaridaa socota oo f b i-da iyo intelligence communityga oo dhana aad daba taagan oo arrintan baarooya marka taas waa waa saas sidoo kale weerarkan dadka looga sheekaysan yahay kolley ilaa hadda news outletska waxa ay sheegayaan waa ruushka ayaa laleeyahay waa looga shakisan yahay oo arrintan ka dambaysa marka waa sidaas waayo ugu dambeyntii maxaa laga yaabaa oo tallaabo ah oo ay qaadan doontaa dowladda maraykanka mar haddii la leeyahay xooga xasaasi ah ayaa loo soo dusay oo la xaday
wallaahi waxay noqonaysaa un inay isku dayaan hadda tallaabooyinka ugu horeeya ay qaadeen waxaa ka mid ah in la joojiyo softwaradii ama productigii shirkaddan hadda dhibka uu ka dhacay oo lasoo maray adeegeedii la isticmaalayay oo dowladda ay isticmaalaysay in la joojiyo oo disconnection in la sameeyo taasaa hadda lagu dhawaaqay tan labaadna tallaabada labaad socotana waxaa waaye baaritaan adagaa socda oo lagu macnaha ogaanaya saameynta weerarkan inta uu la egyahay wixii markaas ka dambeeyana kolley waxaa waaye cashar ayay u noqon doontaa dowladda maraykanka mahadsanidkaasi waxau ahaa doctor ismaaciil bila xasan oo u waramayay waryaheena nuur xasan nuur booliska dalka kenya ayaa gaaf wareegaya guriga xildhibaan marowo canab guure oo laga soo doorto magaalada gaarisa wararka ayaa sheegaya in booliska ay doonayaan inay soo xidhaan xildhibaanadda kadib markii la sheegay in la arkay iyada oo hoos fadhido sawiro muujinaya calanka soomaaliya iyo madaxweynaha soomaaliya warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire
laamaha maanka ee dalkani kenya ayaa doondoonaya inay gacanta ku soo dhigaan xildhibaanada baarlamaanka dalkani kenya u matasha gaarisa county canab guure xilli a ciidamadaasi ay buux dhaafiyeen aqalka ay ka degan tahay magaalada nairobi canab guure ayaa barteeda facebooka waxay ku sheegtay in lagala tegay ilaalada gaarka u aheyd ee ciidamada booliiska ee dalkani kenya ka tirsana xilli ay sheegtay inaysan wax cabsi ah ka qabin in gacanta lagu soo dhigo waxayna ku wargelisay laamaha amniga inay iska soo xaadirin doonto xarun walba oo ciidamada booliiska haddii loo baahdo lama sheegin sababta rasmiga ee canab ay ciidamada booliiska u doondoonayaan keliyana waxaa la aaminsan yahay sawir baraha bulshada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay si waafiya u dhex socda oo ahaa in ay hoos fadhiday calanka dalka soomaaliya iyo sawirka madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xiliyada qaarkeedna la arkayay iyadoo istaagto gacanta saartay sawirka madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waana tuhumo baraha bulshada iyo shacabka gobolkan ay se dhexmarayaan in lagu hujuumayo gabadhaasi aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya u matasha gaarisa county sawirkaasi ay hoos fadhiisatay lama huba sawirkan inuu yahay xili hore iyo xili dambaba iyo xiliga haatan siyaasadda dalkani kenya iyo soomaaliya ay kacsan tahay balse canab ayaa horaan waxay shaaca ka qaaday xildhibaano ka tirsanaa aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya iyo kuwo hore oo la kulmay xubno ka tirsan mucaaradka dalka soomaaliya inay ka aragti duwan tahay xilligan haatan ciidamadaasi ay doondoonayaan canaba guure waxay ku soo aadaysaa kadib mar afhayeenka dowladda dalkani kenya saresoguna uu shaaca ka qaaday in aan la qabqaban doonin lana xiri doonin laba malyan iyo bar soomaali gaaraysa oo gudaha dalkani kenya siyaalo kala duwan ugu nool taasoo keentay in cabsi fara badan ay geliso kumanaan soomaali oo gudaha dalkani kenya siyaalo kala duwan ugu nool xiriirka xumaadee kenya iyo soomaaliya gudaha dalkani kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaq dhanka ammaanka ah iyadoo xiliyada qaarkood magaalooyinka waaweyn wajeer gaarisa iyo mandheera lagu arkayo diyaaradaha qumaatiga u kaco sida iyo miigag joog hoose ku socdo oo dhoolotus ka sameynayo magaalooyinka waaweyn ee gobolkani maxamed faarax shire v o a garisa
halkani waa washington ra-iisul wasaaraha britain ayaa sheegay inuu rajeynaya in aan dalka la saarin bandow weyn laakiin waxa uu xaqiijiyey in xanuunka covid nteen uu wadanka si aada ugu fidayo arrintan ayaa imanaysa iyada oo waqooyiga ireland la saaray xayiraado bandow ah oo ka bilaabmaya lix iyo labaatanka bishan aynu ku jirna halka mandiqada welishkana sideed iyo labaatanka bisha laga bilaabo la saaraya bandowgaasi oo kale scotland ayaa iyaduna sheegtay in ay qiimeyn wadaan ayna u badan tahay in xayiraad buuxda gobolkaasi lagu soo rogayo bilahan aynu ku jirna ayaa dukaamada sida weyn looga adeegan jiray iyadoo alaabo badanna la iibsan jiray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray london saraakiisha caafimaadka britain ayaa ka digtay inuu culays badani saaran yahay wasaaradda caafimaadka agaasimaha kuleejada daawooyinka xaaladaha degdega ah loo isticmaalo dor catrin henderson ayaa iyaduna sheegtay in loo baahan yahay in mandaqadaha england iyo scotland ay sameeyaan wax kasta oo laga maarmi waayo xataa haddii bandu buuxda lasoo rogayo si bay tiri loo xakameeyo xanuunka covid sagaal iyo toban oo si baan ugu fidaya boqortooyada ingiriiska saynis yahanada dowladda kala taliya xanuunka ayaa iyaguna sheegay inuu boqolkiiba hal dhibic laba uu kor u kacay xanuunku dadka uu ku dhacayo halka uu toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay tiradu ahayd boqolkiiba ibir dhibic sagaal shalay oo ahayd jimce tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay waxa ay dhammayd qof iyadoo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sheegay in afarta caanamaal ee ilaa bishan ee la fudaydiyey xayiraadaha aanay dadku yaraysan inay islaaliyaan si gaar ahna isha loogu hayo dadka waayeelka ah ee u nugul xanuunka dhinaca kale waxaa aada looga dayrinaya dhaqaalaha britain oo si xawli ah hoos ugu dhacaya iyadoo oo aan weliba britain iyo yurubna heshiis ka gaadhin wadahadaladii u socday ee ganacsiga xorta ah wadahadaladan lusho iyo hubaan la-aanta ayaa sidoo kale dhaawac gaarsiinaya dhaqaalaha cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal heerka uu marayo dhaqaalaha britain ee hoos u dhacay bilaha noofembar iyo decembar waxay ahaan jireen bilaha uu aada u sarreeyo dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo wax kale iibsiga siiba dukaamada sida tafaariiqda ah wax ku iibiya hase yeeshee sanadkan waxa uu ka duwanyay sanadadii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay maadaama dowladda ingiriisku ay kusoo rogtay xayiraad in laga adeegto dukaamada sidoo kale dadka oo aada uga adeeganaya qaabka online-ka ah ayaa culays saaray dukaamada caadiga ah maadaamaanay kula tartami karin oo koostigooda uu aada uga sarreeyo taas oo keentay in dukaamadii caanka ahaa ee debenhamis ay ka kacaan wadanka ingiriiska sidoo kale guud ahaan dhaqaalaha wadankan ingiriiska ayaa ku jira mugdi maadaama oo ilaa hadda aanay wada gaarin heshiis wadankan ingiriiska iyo dowladaha midooda yurub heshiis ay uga bixi lahaayeen midoodaas yurub inkastoo wasiirka maaliyadda ee wadankan ingiriisku uu sii kordhiyey muddadii ay bixinaysay dowladda ingiriisku mushaharka ay siiyaan dadka shaqaalaha ah ee u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay sidoo kale ay sii kordhiyeen muddadii ay ku bixinayeen deymihii fududa ay siinayeen shirkadaha yaryar si ay uga hortagaan saameynta culus iyo culeyska uu ka yimid cudurkan koronaha hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee britain ayaa isaguna sheegay haddii bandoo buuxdo dalka la saara inay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha bulshada iyo dhaqaalahaba iyada oo ay arrintu xakirnayd tobankii bilood ee u dambeeyey laakiin buu yidhi ay lagama maarmaan tahay inuu ra-iisul wasaaruhu adkeeyo xayiraada xilligan krismaska iyo sanadka cusub wasaaradda waxbarashada britain ayaa iyaduna sheegtay in badiba dugsiyada sare ee marka fasaxa laga soo noqdo ay ardaydu waxbarashadooda kasii wadan doonto qaabka loo yaqaano online-ka aqoon-yahanada waxbarashada ayaa sheegay inay saameyn weyn arrintaasi ku yeelan doonto tayada waxbarashada ardayda iyada oo natiijooyinka imtixaanaadka g c s c da iyo e lefalka ee sanadkaas soo socda cabsi weyn laga qabo inay ardaydu keento darajo aada u hooseysa sidoo kalena ay ku guulaysan waayaan jaamacadaha ay doonayaan inay dhigtaan mahadsanid waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray
haatanna dhinacii heesaha dabacsan aanu jalleecno waxaan idiin soo qabannay fanaanada hodan cabdiraxmaan
dhegaystayaal idaacaddeenii aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aniguha falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono galabta waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo